subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa khamiis toddobaiylabaatanka bisha februari sanadka laba kun iyo saddex aanraahde shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha galmudug oo sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay qabashada doorashada qofka iyo codka ah iyo sidoo kale in kooxda shabaab ay ka xoreynayaan deegaanada ay galmudug kaga harsan yihiin galmudug horena waa ugu diyaarsanayd haddana way diyaar bay u tahay inay dalka ka dhacdo doorasho qof walba oo muwaadin iyo xaqiisa iyo xuquuqdiisa ku helayo kuna gudanaya waajibaadkiisa ciduu doonayana ku dooranayo haddii laa yidhahdo annaga dagaalka cadowgaas ugula jirahay waa isu kaana mid meeshii uu ka socdana reer galmudug qayb bay ka yihiin waan ka qayb qaadanayaan
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan somalilan oo ku dadaalaysa horumarinta wax soo saarka beeraha si looga hortago khatarta cuntayarida iyo caqabadaha isbeddelka cimilada qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay sheegay in isaga iyo madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ay saxiixi doonaan heshiis u oggolaanaya maraykanka xuquuq la taaban karo oo uu ku yeesho macdan naadir ah oo ay leedahay ukrein macdanta dhulka ee dhifka ah ayay washington u helaysaa magdhowga hubkii ay u dirtay kiev kaas oo ay u adeegsatay iska caabinta ruushka oo dagaal ba-an ka wada ukrain muddo saddex sano ah madaxweyne trump ayaa kulankii u horreeyey ee golihiisa wasiirada ay isugu yimaadeen shalay ka sheegay in zelenski uu iman doono aqalka cad maalinta jimcada ee soo socota si uu u siixo heshiis islamarkaana ay uga hadlaan xaaladda dagaalka heshiiska ayuu ku tilmaamay mid hanti badan u keenaya maraykanka laakiinse uu hadda hadafkiisa koowaad yahay soo afjarista dagaalka maraykanka ayaa ukrein u diray hub ku kacaya in ka badan boqol bilyan oo dollar si ugu taageero dagaalka ay ukrein kula jirto ruushka hubkaas iyo rasaastaas ayaana kiyef la siiyey muddadii uu aqalka cad maamulayay madaxweynihii hore ee maraykanka joe biden kooxda xamaas ayaa ku wareejisay meydadka afar lahaystayaal ah israa'il xilli ay sugaysay boqolaal maxaabiis falastiiniyiin ah oo ay israa'il ku sii daynayso isku beddelashada oo taas oo habeennimadii xalay ahaa ay ahayd kii u dambeeyey ee qeyb ka ah xabad joojinta aan cagaha badan ku taagnayn ee khaza israa'iil ayaa la wareegtay sanduuqyo ay ku jiraan meydadka afarta la haysta sida uu sheegay xafiiska ra-iisul wasaare benyamin netanyahu saacadii hore ee khamiista maanta ah xabad joojinta jilicsan waxay dhaqan gashay sagaal iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee januari inkastoo dib u dhacyo badan ay ku yimaadeen laakiin wejiga koowaad ayaa lagu wadaa inuu soo dhammaado toddobaadkan waxaan la ogeyn halka uu ku dambayn doono wejiga labaad ee xabad joojinta kaasoo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka xamaas ayaana sheegtay in ilaa iyo hadda aysan helin wax soo jeedin ah israa'iil ayaa sabtidii diiday inay sii dayso maxaabiis kadib markii xamaas ay xaflad ay soo agaasintay ay ku wareejisay lix la haystee xamaas ayaa dadka khaza hortooda ku soo bandhigtay lahaystayaal nool iyo kuwo dhintay oo meydadkooda ay sanduuqyo ku jireen maxaabiista falastiiniyiinta lagu wado in la sii daayo ayaa waxaa ku jira afar boqol iyo afartan iyo shan rag ah iyo afar iyo labaatan dumar ah iyo caruur aan qaangaar ahayn oo lagu xiray khaza sidoo kale boqol koob iyo konton maxbuus oo xabsi daa-in ku xukunaa kuwaasoo loo haysto weerar lagu qaaday israa'iil oo dad badan ay ku dhinteen ayaa iyagana ka mid ah kuwa la doonaya in la sii daayo sida laga soo xigtay xamaas dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa soo bilowday bishii oktoobar ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii kaasoo bilowday kadib markii xamaas ay weerar ku qaaday gudaha israa'iil israa'iil oo ka jawaabaysana ay khaza howlgallo culculus ka fulisay dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington subaxan wanaagsan mar kale dhegaystayaal aan ku bilownay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor oo faahfaahin ka bixiyey dagaalka uu maamulkiisa kula jiro kooxda shabaab ayaa sheegay inay deegaano badan ku xoreeyeen welina ay dagaallo ka wadaan deegaanada ay weli kooxda ku harsan tahay qoorqoor ayaa dhinaca kale sheegay inay ka go-an tahay oo ay u diyaarsan yihiin qabashada doorasho qof iyo cod ah islamarkaana haddaba ay galmudug ka socoto qabanqaabadeeda warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye oo ka qaybgelayay kulan looga hadlayay hanaanka daadejinta maamulada iyo hufnaanta maamulada degmooyinka galmudug ayaa dul istaagay nooca doorasho ee dalka uu gelayo la dagaalanka argagixisada xaalka abaaraha ee deegaanada galmudug inkastoo muddooyinkii u dambeeyey uu istaagay dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab haddana madaxweyne qoorqoor ayaa tilmaamay in galmudug ay ka go-an tahay xoreynta deegaanada ay weli ku sugan yihiin al-shabaab waxaad og tihiin dadka reer galmudug meel kastay joogaan dagaalka cadowga argagixisada ah ee amniga iyo xasiloonida iyo nolosha ka soo horjeeda lagula jira waa laga wada qayb galay ilaahay fadligiis waxaana lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano muhim ah oo ay dhibaatada mudmuddo dheer ku hayeen cadowga argagixisada ah maantay inaad dagaalkii meel kastuu ka socdo annaga dagaalka cadowgaas lagula jiraayo waa isuukaana mid waa lagu jiraa meeshii uu ka socdana reer galmudug qayb bay ka yihiin waan ka qayb qaadanayaan dhammaanna waa bogaadinaynaa walaalaha iyo deegaanada iyo ciidamada qalabka sida ee qaybahooda kala duwanna waxaan leenahay meel walbay joogaan guul baan u rajaynaynaa
hadalhayn ka dhalatay ciidamo dhowaan ka baxay galmudug oo gaaray deegaanada hirshabeelle ayaa madaxweyne axmed cabdi kaariya uu sheegay in galmudug iyo hirshabeelle ay ka wada qayb qaadanayaan la dagaalanka al-shabaab deegaanada hadda sida gaarka ah ay baryahan dambe isku dayga ilaahay idinkii fashilmay siina fashilmi doonaa laguna guulaysan doonaa ay ka wadeen oo ay ugu dambeeyeen deegaanada hirshabeelle reer galmudug qayb bay ka yihiin meel kasta oo dagaalka argaxisoo ka socdana mid baan u nahay si wada jirhan aan ula dagaalamaynaa wixii ciidamo iyo ciidamadiina waa ka qayb galeen gacantii kale oon geysanayno oon geysan karana waa geysanaynaa waxna kala hari mayno meel kastoo dagaalku ka socdo
madaxweyne axmed cabdi kaariya ayaa sheegay in galmudug ay u diyaarsan tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah balse doorashada dalka ay keentay dib u dhac
sidaan la wada soconno haddanaan xusnay galmudug horena waa ugu diyaarsanayd haddana way diyaar bay u tahay qabanqaabadeedii ama hordhaceedii ama tallaabooyinka ugu horreeyena way socdaan waana bilowdeen inay dalka ka dhacdo doorasho qof walba oo muwaadinhii xaqiisa iyo xuquuqdiisa ku helayo kuna gudanaya waajibaadkiisa ciduu doonayana ku dooranayo haddii ilaa yidhah annaga oo diyaar u ah oo si gaara ay galmudug uga samaysan tahay arrimihii doorashooyinka ayaa tii dalka in doorashada la mideeyo ayaan qayb ka noqonay taas ayaan dib ugu dhacnay moogiye annagu dee horeyba waad ogtihiin waa tii aan doorashooyinkeennu diyaar ahaayeen guddiyadeennu diyaar ahaayeen dhammaan int wixii loo baahnaa oo doorashada u baahneed oo dhan annagoo diyaar u ah ayaan taas uga uga uga qayb galnay aada iyo aada runtii
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya ayaa bogaadiyey dagaalka ka socda buuraha gobolka bari ee ka dhanka ah kooxda daacish waxaan sidoo kale halkaan run runtii inaan ka bogaadiyo dowladda iyo dadka reer puntland dagaalka ay kula jiraan qaybo ka mid a argagixisada oo ay guulahan ay ka gaareen waxaan leenahay ilaahay iidankii guulaysta waa guulaysateena dhammaystirka layskala qayb galaan leenahay waxaan leenahay soomaali meelay joogtaba cadowgaas argagixisada ah qofba intuu kari karo ha uga qayb qaato ha uga qayb galo la dagaalankooda iyo dalka in laga xoreeyo
xaaladda abaarta waa mid laga dareemaya qaybo ka mida deegaanada galmudug kadib roobabkii dadka iyo dunyada ay ku tiirsanaayeen oo la waayey maanta waxaa lagu jiraa oo guud ahaan soomaaliya ku jirtaa xilli oo xilli abaareed ah gaar ahaana galmudug saamayn bay ku leedahay abaartu waxay ka mid tahay galmudug meelaha hadda sahmada ama xogtii la aruushay lagu ogaaday saamaynta weyn ay ku leedahay abaaru ku leeyihin marka hore halkan waxaan ka diraynaa runtii baaq aan leenahay dhammaan hay-adaha caalamka iyo deeqbixiyaashaba waxaan ugu baaqaynaa in ay si gaar ah guud ahaan abaarta isaga xil saaraan gaar ahaana gelmudug meelaha ugu daran maadaama ay ka mid tahay in si gaara loogu soo loogu gurmado loogu dadaalo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay gaar ahaan reer gelmudug sidaan hore u sheegay isbedel ayaa ka jira caalamka taasna waa inay timaado markay saasoo kale timaado oo deeqihii ama istaagaan ama ay isbedel ku yimaado waa in isku tashi bulshadeenna ka yimaado
si kastaba ha ahaatee madaxweynaha galmudug ayaa madaxda maamulada degmooyinka iyo laamaha amniga galmudug u diray fariin ay kaga foojignaanayaan kooxa xiriir la leh al-shabaab kuwa oo ku howlan iska horkeenka bulshada wada degan deegaanada galmudug si gaar ah hay-adaha dowladda galmudug gaar ahaan hay-adaha amniga gobolada iyo degmooyinka inay xil isaga saaraan inay cadowgu iska hor keenaan bulshadeenna oo aada ogtihiin inay dhaqamadooda xun ka mid tahay oo ay ku howlan yihiin in aada iyo aada loola dagaalamo looga foojignaado oo isku dhacyada iyo dhibaatooyinka ay ka abuuraan guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug waxay ka abuurayaan in isha isha lagu hayo hay-adaha amniguna xil gaara iska saaraan iyo mas-uuliyiinta ay sida gaarka ah u qusayso arrintaas cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
somalilan ayaa ku dadaalaysaa horumarinta wax soo saarka beeraha si loo yareeyo ku tiirsanaanta cuntada dibadda laga soo dhoofiyo loogana hortago khatarta cunta yaraanta iyo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro oo ka hadlay shir looga hadlayay horumarinta beeraha ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay samayn doonto macahadyo lagu barto cilmiga beeraha khubarada beerahana waxay ka hadleen caqabadaha keenay hoos u dhaca wax soo saarka beeraha warbixin ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo diray xamse cali jesto madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa sheegay in xukuumaddiisa cusubi ay dejinayso qorshaha horumarinta beeraha iyo xoojinta wax soo saarka dalka islamarkaasna ay xukuumaddu samaynayso dugsiyo sare oo lagu barto cilmiga beeraha hadalkan ayuu madaxweynuhu ka jeediyey shirka beeralayda oo lagu qabtay magaalada hargeysa maanta waxa aynu isugu nimid oo shirkan loo qabtay ka tashiga doorka muhiimka ah ee beeruhu ay ka qaadan karaan horumarka iyo inaynu dhambaha u xaadhno isbeddel horumar oo aynu ku samayno beeraha sida aynu u yarayno ku tiirsanaanta buuxda ee cuntada dibadda ugana hortagno khataraha cunto yaraanta ee inala soo wajaha ina soo wajihi kara innagoo og xaaladaha amni ee dunidu maanta ku jirto waxbeerashada dalkeenna waxaa hor yaalla caqabado badan oo ay ka mid tahay wax ka qabashadoodu in shirkani uu talooyin iyo soo jeedima ka soo saaro haddii aan la yidhaahdo maadaama khubaro badani isugu timi oo xukuumaddu dejinaysaa qorshaha horumarinta beeraha iyo xoojinta wax soo saarka waa xukuumadda u qorshaysan in la sameeyo dugsiyo sare oo cilmiga beeraha lagu barto iyo in beeraleyda la siiyo tababaro kor loogu qaadayo aqoonta waxbeerista casriga ah la dagaalanka cayayaanka iyo la qabsiga cimilada iyo in la hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka si ay beeraleydu u hesho inay suuq geeyaan wax soo saarkooda dadka u darasa cilmiga beeraha qaarkood ayaa qaba in shirarka iyo tababarada la qabto ay ka habboonaan lahayd in la dejiyo qorshe guud islamarkaasna fulintiisa xoogga la saaro maxamed nuux oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha ayaa sharaxaya qaabkii loo fulin lahaa qorshahan shirarkeenna oo dhamme waxay ku qabtamaan waxa weeyaan waa panel specialist ka hadlaya dooda ah waddankeena wax ma laga soo saari karaa mise wax ma lagama soo saari karaa haa wax waa laga soo saari karaa marka waxaynu u baahannahay inaynu siyaasadda raacno inaynu helno dowladdu inay iyadu intay nidaamkan aynu imika ku wadno intaynu ka yara dino inaynu samayno nidaamka national food security policyga ah oo dawladda aanay focuska wax kalaga saarin tusaale ahaan oo kale dawladda xoranaysaa labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaa la qaatay go-aan ah istaraatiijiyad ah in la beero qamadiga tobanka sane ee soo socda la isticmaalayo kadibna marka waa in adeegiisoo dhan la diyaariyaa dhulkii la diyaariyaa biyihii la diyaariyaa oo biyaha see loo diyaariya tusaale kale waddankani waad aragtay xamse waa daray waa dhul kuleele u eka ama sab saxara bay yiraahdaan ama laba degaan u eka bay yiraahdaan inagu marka waxyaalaha aynu u baahnay waa inaynu xilabada ko weynaynu biyihii qabsanaa buuxidan waaweyn oo somaliland dhex mara ko weynaynu fadhiisanaa biyaha waa inaynu banaankeena biyaha fadhiisanaa waxyaalaha cajiibka waxaa kamid ah iminka tusaanaka markaynu qamadigaas oo kale beerayo dee xilliga gugaa bayna ku filan waayo gugu wuxuu noo da-ayo dayrta iyo karanta marka laisku daro muddo toddoba lix bilood ka badan bay da-aan haddii deegaan kasta inta roobka saddex afarta bilood uu ka da-ayo deegaanka biyo qabad loo sameeyo oo biyaha loo fadhiisiyo oo dabana qamadigaa la beero laba noocun baa qamadigaa loo isticmaali lahaa wixii midha anaca waa laga goy lahaa oo waxaa la dhigi lahaa kaydadkaa la dhigi lahaa wixii calafana waa la goy lahaa ama halkeedaa loo jeedi lahaa xoolaha isticmaali lahaa marka waa inaynu nidaamkaas oo kale marka aynu doonayno inaynu wax soo saar sameyno waa inaynu nidaamkaas oo kale siiqadaas oo kale oo dhignaa siiqadaas oo kale mara deegaanada iyo dhulka ay ku uuman tahay bulshada soomaalida ayaa khubarada cilmiga beeruhu tilmaameen inay yihiin deegaan hodan ku ah wax soo saarka dhanka beerista balse waxaa jirta in ay bulshada soomaalidu aada ugu tiirsan tahay la soo degidda saraca beeraha maxamed nuux ayaa sharaxaya caqabadaha hortaagan wax soo saarka gudaha oo midho dhala marka wax soo saarka beeraha waxyaalaha aynu u baahan nahay maxaa ka mid ah kow in dawladdu ay diyaariso dhulkii wax laga beeri lahaa abuurkii la beeri lahaa adeegyadii iyo facilitidii waxa kale marka la beero ama dalagan marka la beero lagaga shaqeyn lahaa haddii ay tahay shaqaalihii qualifiedka ahaa ee skilidka ahaa ee shaqadan xirfadan aqoon ahaan u tababaraa ay garanayay haddii ay tahay laababkii xanuunada iyo ciidda iyo waxaasoo dhan lagu gaadhayay ganacsatadaasi soo waaridaysa raashinka ee inoo keenaysa waxay u baahan yihiin inay dawladdu ka taageerto shan dardaar ka taageerto inay dhulkii ka taageerto oo dawladdu dee dhul u diyaariso wax laga beero laba inay dawladdu u diyaariso biyihii u qabato oo biyihiina u diyaariso saddex inay dawladdu u diyaariso dhammaan facilitidii iyo agabkii ay u baahnaayeen oo dhan inay u diyaariso waxaa qofkan ganacsadaha la oranaya maadaama iskii oo dhan miida layska oo dhan kaa qaadnay wixii dhan kuu diyaarinay adiguna dhaqaalihii aad kusoo iibsanaysay raashinka waa inaad halkan gelisaa si aan markaa u helo shaqo abuur iyo wax soo saar una ku filan dhaqaalayahanada dalka ayaa beeralayda u soo jeedinaya tala ah inay beertaan isla markaasna ay tacab badan geliyaan si ay uga maarmaan wax soo saarka dibadda xamse cali jeesto v o a hargeysa
markana laascanood xubnaha golaha deegaanka iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada laascaanood ayaa qeybaha bulshada kala hadlay ballaarinta adeegyada bulshada iyo waxyaabaha u qorshaysan ee diiradda ay saarayaan mustaqbalka wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood
bulshada magaalada laascaanood oo ka qayb gashay kulan dadweyne ayaa halkaasi waxaa kula hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose iyagoona sheegay in wax badan ay u qorshaysan yihiin sanadkani waraalkaasi waxaa ka hadlay caaqil cabdirasaaq xasan falaalow isagoona ka hadlay waxqabadka dowladda hoose iyo waxyaabaha bulshadu ay ka filanayso waxaanu u baahannahay oo dowladdii laga doonayaa hay-ad walba ilaa iyo madaxtooye iyo wasaarado cid walba inay sidaasoo kale u soo xisaabtanto waxa ay qabatay iyo waxa u brogaraama iyo wixii ka xumaaday waxaa imanaysa kalsooni iyo isjacayl iyo inaynu dowladdeenna ku kalsoonaanaa imanaysa waxaan halkan rabaa inaan idhaahdo bulshadan s c dal laguma dhisi karo xoolo kuu soo baxa iyo dakhli adesho laguma dhisi karo laakiin dal waxaa lagu dhisi karaa xoog xoog wada jira iyo bulsho midaysan oo dac wada jeedaa lagu dhisan waxaan xusuustaa iskuulka xuduuna marka aan dhiganaynay dhagaxa waxaanu ka soo guri jirnay buur la yidhaahdo xagraaji baanu dhagaxa ka soo guri jirnay maalinta jimcahana waxaanu noqon jirnay kuuli wastaadiintaanu kuuli u noqon jiray wastaadiintuna mushahar ma qaadan jirin dal waxaa lagu dhisaa wadajir iyo xoog baa lagu dhisaa dadka halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah cabdiqani awdaahir guddoomiyaha shirkadda dahabshiil isagoona sheegay in loo baahan yahay in bulshada wax weyn loo qabto dhanka horumarka biyaha iyo caafimaadka baahida bulshadana wax badan ay ka qabatay dowladda hoose
bulshada reer laascaanood ee degmada deganna caasimadana waxaan odhan lahaa cashuurta aan bixinno waxa weeyaan waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad aynu inagu la xisaabtanno oo markaynu cashuurta si fiican u bixinno golaha deegaanka inagu marmar iyaga caawa inoo qabtae aynu intagu intaynu u yeedhno nidhaahno nagala xisaabtan waxaad aanu idiin dhiibnay runtii sidaasaan ku talin lahaa wakhti gaaban hadalkii gaaban runtii aad baanu idinku mahadcelinaa golihiina deegaanka wixii kolley maxaan kuu sheegaayey sanadkan aad ballan qaadeen wadooyinka ugu horeeyaan oo magaalada qurxiya oo aan runtii jecelahay dee caasimadaha idinla midka inaad kula tartantaan contribution inaanu ka bixinana aan ogol lahayna waxaan maayar ku talin lahaa in wadadii u horreysayna la dhagax dhigoo la bilaabo insha allah waa isaguna halkaasi ka hadlay xogweyaha dowladda hoose ee degmada laascanood cabdikariin dubad boos waxa uuna sheegay in waxqabad ay soo kordhin doonaan halkan caawa waxaan iskugu nimi inaynu soo bandhigno waxyaalihii noo qabsoomay iyo caqabadihii noo ka horyimi sanadkii iyo sanadkan qorshayaasha iyo waxa inoo qorshaysan iyo waxa bulshada laga rabo adeegyada waxay iskugu jiraan adeegyo dhiililaah oo dowladda hoose qabato oo ay ka mid yihiin fayadhowrka nadaafadda bilicda caasimadda adeegyada kale ee ay ka mid yihiin dibidejinta dhammaantood waa adeegyo dhiililaah oo loo qabto daily activity-ga waxaa ugu horeeya dibidhiska xarunta dowladda hoose aan caawa joogno markaa sanadkii waxaa inoo hirgalay in la dayactiro la dhiso la qalabeeyo la qurxiyo xaruntan
duqa degmada laascanood oo gebagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay xisaab celinta kala duwan ee dowladda hoose ee magaalada laascanood iyo wax kabeddelka horumarka ay ka samaynayaan sidoo kalena qorshayaasha waxbarashada iyo horumarinta bulshada qaybeeda kala duwan innagoo iska waraysanayna wixii aynu qabsannay waxaa inoo qabsoomi waayey waxaa inoo qorshaysan iyo inaannu warbixin ku kala qaadanno quseeya horumarka caasimadeenna waa wax ilaahay loogu mahadnaqo maalinba meel bay joogtaa sanadkan sanadkii ku saddex ahaa halkaa maynaan joogin ilaahay baynu mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa inaannu go'aaminay golaha deegaanku in aanu dhisno guddi la yidhaahdo guddiga horumarinta caasimadda oo shaqadii aan lagu hadlayn bulshadii ayna ku hadlayn maamulkii degmada keliya la dhiso guddi ka socota bulshada oo iyagu u madax bannaan la tashiga iyo qorshayaasha degsan marka laga tago ee aanu dejinnay say wax u maamulayaan u madax bannaan inaannu dhisno oo ah waxa gobolladu ku kala hormareen ama caasimaduhu ku hormareen oo bulshadii ay ka dhex muuqato shaqadii inaannu idinku wargelinno inaannu go'aaminay golaha deegaanku iyo maamulka caasimaddu inaanu dhisayno guddiga cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestii igu weynidaa shaadii sharaf iyo amiin yare ayaana ku luuqeynayo
waqtigaan ku tago way ka baatira babi cashaq baadi waraabisaa wala ii dhibta adiga waa tagtano igu wadaa qalbigayga wadhan igu weynide waligaba jiro waligaba joog adiga walaha walaahi dhaar waligaba jiro waligaba joog
sida waalidkii waagii baryaba qofka ii warwareega warwara watahay maxaan wanan ku ogahay isamo isku warayon kalaway canayn waynu leenahe isba waayine bacadkeena dhowr isba waayine bacadkeena dhowr
sida sida waalidkii waagii baryaba qofka ii warwareega warwara watahay maxaan wanan ku ogahay wajiya isamo isku warayon kalaway canayn waynu leenahe isma waayine bacadkeena dhowr isma waayine bacadkeena dhowr
adiga wanaha qalbigayga wadhan walaahi dhaar igu weynide waligaba joog waligaba jiro waligaba joog waligaba jiro waligaba joog adiga wanaha qalbigayga waran walaahi dhaar igu weynide waligaba joog waligaba jiro waligaba joog waligaba jiro waligaba joog walaahi dhaar igu weynide waligaba joog waligaba jiro waligaba joog waligaba jiro waligaba joog wakiiliya naftani wehelbaaduto wakhtigaan ku tawa way ka baatiraha webi caashabaadi waraabisa wala ii dhibta adiga waanisaa warwarkoo dhamba adiga waabisaa wadadii jannadaadani igu wadaa wadadii jannadaadani igu wadaa
wakiiliya naftani wehelbaaduto wakhtigaan ku tawa way ka baatira webi cashaqbaadi waraabisa wala ii dhibta adiga waanisaa warwarkoo dhamba adiga waabisaa wadadii jannadaadani igu
heestaasi igu weynidaa ee wadajirka ugu luuqeeyaan amiin yare iyo shaadiyo sharaf ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
waagii baryaba